habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo adag ka imaanaysa washington
waa khamiis bisha sebtembar waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban afyimada magaalooyinka qaarkood iyo bogga v o a somali dot com idaacadda caawana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah jaamac buula jaamac
qodobada dhegeystayaal aad ku mal doontaan idaacaddan caawana waxaa ka mid ah xubno ka tirsan baarlamaanka galmudug oo maanta ku kulmay dhuusamareeb oo sheegay in xilka ay ka qaadeen guddoomiyihii baarlamankaasi cali gacal casir inkastoo uu diiday xilka qaadistaasi
arrintaas waxaan u arkaa arrin la doonayo in galmudug dhexdeeda ay ku dhex jirto in sibnada lasii huriyo oo lagu kala tago dadlaba inay ka shaqaynayaan wayna soo bixi doonaan runtii dadkaas ayaga ah ragga meesha joogay oo aniga isdayna rag idowtayna ma aha waana dad dad shacaba u badan waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dabaylo hordhac u ah duufaanta florensa oo soo gaaray gobolka north carolina ee dalkan maraykanka annaga hadda ayuu roobku waxyar bilowday intaan isla soo xiraynin ka hor roobka waxyar nagu bilowday hadda marka aad ayaa loo cabsanayaa goolada waa la fasaxay maanta iyo berrito khamiista iyo jimcaha iskoolka waa la fasaxay ardayda waa iska joogaalla gudihiina falaajyo badan ayaa la kansalay waxaa kaloo aad maqli doontaan ismo nabadoonno iyo waxgarad ka soo jeeda maamul goboleedka puntland oo etoobiya ka codsaday in la sii daayo madaxweynihii hore ee gobolka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar in si gaara loo duleeyo qofkii maaha xililada kale lama qabaan waa wax isaga u gaarah arrintaas waxay noola muugataa soomaalida si gaara in loo faquuqaya arrinkaa waxaan codsanaynaa oo ra-iisul wasaaraha etoobiya ka codsanaynaa abiy axmed inuu soo daayo xorriyaddiisa dib u soo celiyo sida ugu dhaqsaha badan hardanka doorashada xilliga dhexe ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga iyo doorka madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama iyo madaxweynaha haatan donald trump sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka wargeysada doodi gaabnayd iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida dabaylaha horudhaca ee ka imanaya xudunta duufaanta florence ee ku soo wajahaan xeebaha bari ee dalkan maraykanka ayaa waxa ay soo gaareen xeebaha gobolka north carolina dabeelahan ayaa astaan waxa u yihiin duufaanta soo dhowaanaysa ee la filayo inay wadato roobab dhowr sentimitir dhulka biyo dhigi doona iyo daadad burbur baahsan sababi kara inkastoo duufaantani ay tabardaraysay oo heerka labaad ee cabirka ah awoodda duufaantu ay gashay ayaa haddana waxa ay wadataa dabaylo boqol iyo toddobaatan iyo shan kilomitir saacaddiiba ku socda
goobjoogayaal ayaa sheegay in dowladda turkiga ay ciidamo dheeraada u dirtay maanta fariisimo ay ku leedahay saldhigga ugu dambeeya ee ay ku sugan yihiin xoogaga suuriya ee idlib oo ah jamhad la dagaalamaya suuriyiinta wasiirka gaashaandhigga turkiga ayaa sheegay in dalkiisu uu weli dhabarka isaga jebinayo sidii uu dowladaha ruushka iyo iiraan ugu qancin lahaa in la baajiyo masiibo aadane oo ka dhalata haddii weerar lagu qaado magaaladaasi hulusi akar wasiirka gaashaandhigga turkiga ayaa tilmaamay in howlgal military oo laga fuliya dhufayska ugu dambeeya ee xoogaga suuriya la dagaalamaya oo markaasi horeba ay dad rayidihii buuxdhaafiyeen ay gobolka masiibo u horseedi karto wasiirka ayaa hadalka ka sheegay kulan uu maanta la qaatay danajirayaasha turkiga u jooga waddamadooda hulusi akar waxa uu yidhi ruushka iiraan iyo bahwadaagta kale ayaanu kala tashanaynaa sidii nabad iyo xasanooni loogu soo dabaali lahaa islamarkaana loo hor istaagi lahaa masiibo aadanimo oo halkaasi ka dhacda ciidamada uu turkigu idlib ku daabulaya ayaa imanaya iyadoo xilli xasillooni aan la isku hubin ay ka jirto gobolkaasi aynu istaageen ololihii ay xukuumadda suuriya waday iyo duqeyn ay diyaaradaha dalka ruushka ku bartilmaameysanayeen dacalka koonfureed ee idlib
kooxda fallaagada ee ka jirta dalka colombiya ee magaceeda la yidhaahdo e l n ayaa waxay sii daysay lix qof oo ay afduubatay bishii hore lahaystayaashaasi oo ay ku jiraan saddex askari oo boliis ah askari ka tirsan ciidanka militariga iyo laba qandaraasle oo rayada ayaa la sii daayay maanta kuwaasi oo ku sugnaa gobolka ku yaala galbeedka ee la yidhaahdo joko iyadoo loo marayo guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta casa madaxweynaha dalka colombiya ayaa waxa uu joojiyey wadahadaladii nabadeed ee kooxda e l n wax yar uun kadib markii uu xafiiska la wareegay bishii hore waxaana uu dalbaday in kooxda ay joojiso dhammaanba falalka dembiyada ah oo ay ka mid yihiin afduubyada ayna sii daayaan dhammaanba dadka afduubka ay ku haystaan fallaagada isbedeldoonka ah ayaa waxa ay dagaalkooda jabhadeynta bilaabeen iyo afartii si ay markaasi u afgembiyaan dowladda colombiya in ka badan kun oo qof ayaa la dilay saraakiil yemeniyiin ayaa sheegay in dagaal culus uu ka soconayo nawaaxiga magaalada xeebta ku taalla ee xudeyda iyadoo ciidamada dowladda oo garab iyo gaashaanba ka helaya isbahaysiga sacuudiga uu hogaaminayo uu isku dayayo in magaaladan oo dekad halbowle ahi ay ku taallo ay fallaagada ka faramaroojiyaan saraakiisha waxa ay sheegeen in ugu yaraan toban qof oo rayid ah lagu dilay ku dhowaadna labaatan kale lagu dhaawacay dagaallo cusub oo halkaasi ka bilowday saraakiisha waxa ay intaasi ku dareen in boqolaal rayida ay guryahooda ka barakaceen iyagoo ka cararaya dagaalkan qiiq madow ayaa hareeyey qaybo ka badan oo magaalada ka mid ah
san wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington xubnaha baarlamaanka galmudug ayaa maanta sheegay in xilkii ay ka qaadeen guddoomiyihii baarlamanka dowlad goboleedka galmudug cali gacal casir kulan uu guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka galmudug xareed cali xareed uu guddoominaya ayaa waxaa looga dhawaaqay in codeyn gacantaag ahayd boqol afartan iyo lix xildhibaana oo ka mid a boqol afartan iyo toddoba xildhibaan oo u codeeyey xilka ay ka qaadeen guddoomiyaha guddoomiye cali gacal casir ayaa waxa uu diiday xilka qaadistaasi uu ku tilmaamay mid aan sharciga loo soo marin waryaheena v o a cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada gaalkacyo qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay dhuuse mareeb ayaa waxa ay sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen guddoonka baarlamaanka cali gacal casir kaasi oo horey looga soo gudbiyey mooshin kalsooni kala laabasho ah dooda mooshinka oo socotay laba maalin ayaa kolkii dambe la geliyey cod waxaana boqol afartan iyo toddoba xildhibaan oo fadhigii maantay fadhisay ay gacantaag ugu codeeyeen guddoomiye cali gacal guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed ayaa ku dhawaaqaya natiijadii kasoo baxday kulankii xildhibaanada ay kalsoonida ugala laabteen guddoomiye casir waxaan haddeeda leeyahay fadlan eedeymihii aad soo jeediseen guddoomiyaha lagu soo eedeeyey oo ay ka koobnaayeen dhowr qodob oo dastuuri ah aad ku soo eedayseen inuu ku xadgudbay inta intaas qabto in guddoomiyaha mudane cali gacal casir lagala laabto codka kalsoonida gacanta kore u taagan dajiya yaa ka aamusay waxaa uu codaysay in codka kalsoonida lagala noqdo iyo tooboqoaatodobadii waxaa uu codaysay in codka kalsoonida lagala noqdo hal codoo ka midna waa diiday saas ayayna maaragtay ku tahay ansax uu ku waayay gudoomiyihaaad y aad aad iyo aad ay maasantihiin waxaan rabaa inaan halkaan idinkaga sheego insha allahu tacaala ka guddoon ahaan ayaa idinla soo socodsiin doonaa maalmaha soo socda guddiga doorashada oo la qaban lahaa iyo qaabkay u dhici lahayd annagaa idinla soo socodsiin doona insha allahu tacaala xali gacal casir guddoomiyaha la sheegay in qaar ka mid a xildhibaanada ay kalsoonida kala laabteen ayaa v o a u sheegay sidan
arrintaas waxaan u arkaa arrin la doonayo in galmudug dhexdeeda ay ku dhex jirto in fidnada lasii huriyo oo lagu kala tago dad raba inay ka shaqaynayaan wayna soo bixi doonaan runtii dadkaas ayaga ah waana la arki doonaa isla markaasna ragga meesha joogay oo aniga isdayna rag idowtayna ma aha waana dad dad shacaba u badan runtii xildhibaano aan aqoonsanahay oo xildhibaanada galmudug ahna meesha ma ayna joogin
muddo laba maalmooda waxa ay ka doodayeen mooshinkii lagaa keenay qodobadii lagugu soo eedeeyey maantana waxaa dhacay codka codoqaadista kalsooni kala laabashadaadii inkastoo codku gacantaaga ahaa boqol afartan iyo toddoba xildhibaan baa fadhisay hal xildhibaan baa ka gaabsaday boqol afartan iyo lixdii kalena waxa ay sheegeen in kalsoonidii guddoonka baarlamaanka ay kaala laabteen sida uu shir guddoominayay guddoomiye ku-xigeenkaagii koowaad ee baarlamaanka galmudug arrinta sharciyan sharci ma ahan miyaad leedahay
may may sharci ma aha sharci ma ahanaan leeyahay laba arrimoodba sharci kuma aha waa mar heshiiskii jabuuti lagu soo heshiiyey waa la jebiyey waxaa ku tiilay dowladda dowlad goboleedka galmudug madaxdeeda muddada kumeel gaarka ah ayagaa shaqaynaya qodobkaas heshiiska jabuutiga lagu jebiyey midda kale waxayna sharci ku ahayn oonan ku aqoonsan karin aniga ragga ayaga ah oo meesha lagu soo aruuriyey xildhibaano uma aqoonsani xildhibaanada galmudugna ma aha xildhibaanada galmudug ee sharciga ah sideetan iyo sagaal xildhibaan waaye wayna joogaan kumana ayna qaybgelin sirka runtii ragga meesha joogana xildhibaanada siddeetan iyo sagaalka ah ayaa doortay anigana kuwaasaa i doortay ayagaasaana xilka iga qaadi kara dad shacab oo meel lagu soo aruuriyo oo la doodsiinayo oo maaragtay loo sheegaayo waxa la rabo inta loo sheego iska ogolaanayo oo gacmaha taagaya aniga xilna igama qaadi karaan imana dooran xildhibaanana uma aqoonsani sidaa darteed waxba kama jiraan waay shalay ayay ahayd markii guddiga joogtada ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ay soo jeediyeen in la joojiyo mooshinada ka socda qaybo ka mid ah deegaanada maamul goboleedyada ha yeeshee xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa soo jeedintii aqalka sare dhagaha ka furaystay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa washington madaxweynihii hore ee maamulka gobolka soomaalida cabdi maxamed cumar ayaa weli u xiran dowladda federaalka ee etoobiya cabdi oo loo haysto eedo dhowra ayaa dhowaan la filayaa in maxkamad la hor keeno laakiin xarigiisa waxaa cabasho ka muujiyey isamo nabadoonno iyo waxgarad ka soo jeeda maamul goboleedka puntland kuwaas oo ugu baaqay ra-iisul wasaaraha etoobiya in la sii daayo cabdi maxamuud cumar wariyaha v o eda ee puntland magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan inooga soo dirtay boosaaso qaar ka mida isimada puntland nabadoonno iyo waxgarad ku sugan magaalada boosaaso ayaa ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxa ay ka codsadeen inuu xorriyaddiisa dib ugu soo celiyo madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar oo toddobadii bishii agost ay ciidamada dowladda federaalka etoobiya ay u dhaadhiciyeen xabsi ku yaala magaalada adisababa ee caasimadda dalka etoobiya baaqan ay direen isimada nabadoonnada iyo waxgaradka ka tirsan puntland ayaa waxaa hadal
barakaatu magacaygu waa siciid axmed maxamuud waxaan ahay odayaasha dhaqanka ee ka mida puntland waxa weeye qofka madaxda ah khalad waa geli karaa laakiin markasta ciskiisa iyo yani ixtiraamkiisu leeyahay in si gaara loo duleeyo qofkii maaha kilalada kale lama qabaan waa wax isaga u gaara arrintaas waxay noola muugataa soomaalida si gaara in loo faquuqaya mana oran karo yani anagu odayaala inaanu heerkaa ka hadalno maaha arrinkaa waxaan codsanaynaa oo ra-iisul wasaaraha etoobiya ka codsanaynaa abiy axmed inuu soo daayo xorriyaddiisa dib u soo celiyo sida ugu dhaqsaha badan sababtu waxay ku tahay waxay keenaysaa arrintaasi in soomaaliya o dhami ka xumaato in ay kelimalka dhaafto inay waddanka soomaaliyaba gaadhoba waayo qofku madaxweyne u ahaa waxa weeye waa la qaban karaa dembi waa loo qabsan karaa laakiin ilaa heerkaa duleynta adna waa la dilbaa laleeyahay waa la dildilay baa laleeyahay wax ka runay wax ka been anagu ma naqaan laakiin kolay nin xiran dee uu sidaa loo duleeyey wixii doonaa la kulmi karaa waa rumaysanay arrintaa waa qaadanay wax suuragalana maaha waxba hadalka badin maayo raxmaan iraxiim anigoo ah maxamuud cali shire jaamac guurtida puntland ka mid ah dowladda soomaaliya waa inay arrintaa ka hadashaa oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba kala hadlaan abiy axmed ma yeeleyno in la gumeeyo ninkaas ninka dhisay gobolkaasuu ahaa hagaajiyey buu ahaa dadka iyaga waxbarasho siiyey buu ahaa dooni mayno raalli kama nihin abu axmedow ra-iisul wasaaraha etoobiya raalli kama nihin ninkaas inuu maqnaado iyo inaad xidho iyo inaad gumaysatona no alla soo daayo xorriyaddiisa loo soo celiyo sida ugu dhaqso badan الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بقى محض لمرك هراء أنا آه، صلاة دينتا رير بودلان خاصيا قبل سناك قراء عبد الرساق محمد عبد الرحمن بني آدم بشر ويا وحن قلد من مجرو أرنك لو نوم وقتا شرتا kiilka oromada waxa ka dhacay waanu ognahay kiilka amxaarada waxa ka dhacay waanu ognahay arrinta soomaalida soo noqnoqotay oo mar walba in mid la baktiyo mid kale lagu bedelo in shaarka laga saaro la bahdalo oo la jiido madaxda soomaalida arrinkaas arrin soo noqnoqday weeye nin inta cirkaa kor loo qaado misna labada hoose laga laado oo madaxa dhulka loogu dhufto arrintaas siyaasadda etoobiya inay bedeshaan rabnaa leanno waxaan u aragnaa inay gaar u tahay shacabka soomaalida ee afka soomaaliga ku hadashay reer etoobiya arrintaa aad iyo aad bay noo dhibaysaa gaar ahaan dadka af soomaaliga ku hadla baaqan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa kadib markii maalinimadii shalay hooyadii dhashay madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar iyo xaaskiisuba ay saxaafadda ka sheegeen in jirdil loo geystay madaxweyne cabdi maxamuud cumar isla markaasna ay ka walwalsan yihiin xaaladiisa nololeed faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
inkastoo dhegeystayaal odayaasha dalbanaya in la sii daayo cabdi maxamuud cumar haddana sida ay werisay laanta afka amxaariga ee idaacaddan v o e da uu soo xiganaysaa dacwad oogaha dowladda federaalk ee etoobiya cabdi maxamuud cumar ayaa wuxuu ku eedeysan yahay musuq maasuq ay qayb ka ahayd lacag booliisku ay qabteen oo gaaraysay lix iyo toban milyuun oo lacagta birta etoobiya ah oo magaciisa ku tilay bangiyo kala duwan barakicinta dadka shacabka isagoo adeegsanaya ciidanka liw bolice jirdil falal arxam darro ah oo uu kula dhaqmay maxaabiis iyo dad u xiraa iyo horinta colaadda ka dhexaysa soomaalida iyo oromada
waa tahay dhegeystayaal haatanna dalkan maraykanka aan usoo noqonay dabaylaha hordhaca oo ka imaanaya xuduudda aan idhaahdee duufaanta florence ee kasoo wajahan xeebaha bari ee maraykanka ayaa ka bilowday xeebaha gobolka north carolina dabeelahan ayaa astaan u ah duufaanta soo socota ee la filayo inay wadato roob dhowr sentimitir dhulka biyaha dhigi doono iyo daadad burbur iyo dhibaatooyin baahsan abuuri kara inkastoo ay duufaantan ay tabar daraysay oo heerkii labaad ee cabirka awoodda duufaanta ay gashay haddana waxay wadataa dabaylo boqol iyo toddobaatan iyo shan kilomitir ku soconaya saacadiiba wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee duufaanta ka wareystay maxamed axmed saadaam oo ka tirsan soomaalida ku nool gobolka north carolina wallaahi waxaan deganahay magaalo raali aniga waa magaalo waa saddex magaalo isku dhegan tare angala la isku dhahaa saddexda magaalo waa raali durham iyo jabal hill dadka aaday ugu diyaar garoobeen duufaanada meeshaan ka kusoo aadan muxuu ahaay dadki waxyaabaha ugu daran ay dadka ka walwalsanayeen waxay ahayd korontada inay ka tagto marka korontada hadday tagtana waxaa waaya dhibaatooyin fara badana dadka soo wajahayo so magaalada dadka aada waxay u gadanayeen rootiga iyo muxuu ahaay serialka cuntada aan u baahnayn farinjeerka biyaha soo inta badan biyaha iyo rootiga iyo waxaas way ka go-een dadka aad ayaa looga kala muxuu ahay boobay dukaamanka waa tahay sidaas daraadeed dadka aaday isku diyaariyeen waxaynu maqlaynaa in dadka qaar ay ka baxeen gobolka guud ahaanba kadib markii lagu amray in sidaasi ay yeelaan marka magaalada adiga aad degan tahay ma jiraa dad ka baxay oo duufaantan soo wajahan darteeda uga qaxay magaaladan deganahay dad yar ayaa ka qaxay dad badan kama qaxeen laakiin magaalooyinka laga qaxay waa magaalooyinka xeebaha u dhow sida wilmington oo kale meeshay aada ugu dhacayso dabaysha iyo roobabka badan annaga hadda ayuu roobku wax yar bilowday intaan isla soo xiriirin ka hore roobku wax yar nagu bilowday hadda marka muxuu ahaa magaalooyinka laga qaxay teena ma aha mid kale waa laakiin dadka aaday isku diyaariyeen aad ayaa loo cabsanayaa iskoolada waa la fasaxay maanta iyo berito khamiista iyo jimcaha iskoolka waa la fasaxay ardayda waa iska joogaala gudihiina falaajiya badan ayaa la kansalay oo airboortka falaajyada badan waa laga kansalay muxuu ahaa cabsi laga qabo dabaysha iyo roobabka awgeed waa gartay dhinaca gobolka kolley soomaali ayaa degan soomaalida degan gobolka ayagu maxaa warow ad ka haysaa ma kuwa magaalada kula degan qaarkood ma ma iska warqabtaan haddii ay jiraan dad magaalada kula degan arrintani dhacaysa darteed aada iyo aad aan iskaga warqabnaa community isku xiran ayaa nahay soomaalida muxuu ahaa inta badan waa iswaraysanaa waa waa isku diyaarinay dadka meesha deganaa nahay aadaan iskugu diyaarinay si caruurteena ama muxuu ahay dadka dhalinyarada meesha degan iyo odayaasha iyo kulli ad aadaa la iskaga warqabaa
dowladda ka waran xiriirnaa dowladda ka waran qabanqaabada iyo diyaargarowga ay ugu jirto sidii loo gargaari lahaa dadka ku dhaqan gobolka ee arrintani duufaanta ku soo wajahan ee iyo haddii ay jiraan ciidamo ama meesha la geeyey oo ka qayb qaadanaya gurmadka iyo daabulidda dadka ka soo baxsanaya duufaantani wallaahi governorka waxa waaye nin aad iyo aad u dadaalayo waaye governorkana waxaa la yidhahaa roy cooper muxuu ahaa mondaydii lasoo dhaafay ilaa iyo hadda tvga kama uusan dhaqaaqin dadkuu la dardaarmayaa dadku wuxuu leeyahay laga baxa meesha ilaa iyo one million dad lagu qiyaasay ayaa ka qaxay guryahooda laga baxay dabaysho aad ayaa looga cabsanayay inkastoo hadda wax yar ay yaraatay cabsida dadka ay yaraatay laakiin magaalada waa ka dareemaysaa in laga qaxay laga baxay xataa highwayga wuxuu lahaa two ways oo one way ah waxaa laga dhigay one way magaalada lama geli karo waa laga soo wada baxay taasna ma aha magaaladeena waa magaalada kale oo walmington la dhaho iyo hareeraheeda wixii u dhow waaye xeebtaas waxaynu maqlaynaa in dadka ka baxsanaya magaalooyinka ay dabeesha kusoo wajahan tahay gobolka aad adigu joogtid jooga in loo sameeyey waddo ama meel ay si gaar ah u isticmaalaan dadka qaxaya bal arrintaa ka waran ha highwayga loo xiray wadadii oo galaysay magaalada wax galaya malaha waa laga soo baxayaa labadii highway oo isgarab maraysay one way a laga dhigay in laga soo baxa maahay qof geli kara ma laha gobornarkan wuu ku dhawaaqay ilaa shan beri t v gu taagan yahay uu qaylinaya dadku wuxuu leeyahay laga soo baxa magaalada aad ayay gobolka iyo dowladda gobolkan ka tarisay iskugu diyaarisay xataa federaalka waxay ku dhawaaqeen emergency in oo dadka la caawin doono oo wax loo qabanayo aad ayaa la iskugu diyaariyey waa yahay aad baad umahadsan tahay maxamed axmed waxaan idin rajaynayaa inuu ilaahay idin dhaafiyo dabayshan iyo waxaa kusoo socda gobolka adigaa mudan waa mahadsantahay walaal thank you very much kaasina waxa uu ahaa maxamed axmed saadaam oo u warramayey wariyahayaga jamaal axmed cusmaan xaaladda dabaylaha ku soo wajahan hordhacoodina wuu soo gaaray gobolka north carolina haatana dhegeystayaal waxaan idiin soo qabanaynaa heesta ambiyo waxaa ku luqeynaya fanaanka cabdiqaadir kaski
Senhor, foi o haré, e gan laha albi hadaynu baxdiyo taanigayaay qalbi walaal alfiyo jeer nafku anta wax ku sidee wax ku sidee qalbisaniyo ifayo xareen deegaan lahaa qalbi umanba guululaa fastaysanbaa sidoo malin qaba nafasqaysanbaa sidoo malin qaba nafasqaysanbaa sidoo malin qaba
haweysan wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana toos uga dhegeysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka hadsanaa idaacaddana qodobada idinku soo maqlin waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysada ase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horan doonaa qodobadii warka ugu darxuna dabeelaha horudhaca ee ay soo afuufayso duufaanta florence ee ku soo wajahaan xeebaha bari ee maraykanka ayaa waxa ay gaareen xeebaha gobolka north carolina dabeelahani ayaa waxay astaan u yihiin duufaanta soo dhowaanaysa ee la filayo in ay wadato roobab dhowr sentimitir dhulka biyo dhigi doona iyo daadad burbur baahsan sababi karaa inkastoo duufaantani ay tabardaraysa oo heerka labaad ee cabirka awoodda duufaanta ay gashay ayaa haddana waxa ay wadataa dabaylo boqol iyo toddobaatan iyo shan kilomitir ku socda saacadiiba ciidamada maraykanka ayaa sheegay in weerar cirka ah oo ay ku fuliyeen koo iyo tobankii bishii tuulada mubaarag ee gobolka shabeellada hoose ay ku dileen laba ka mid a maleeshiyaadka argagixisada ah ee ururka al-shabaab mid kalena ay ku dhaawaceen duqayntan ayaa daba socotay howlgal dhinaca dhulka ah oo ciidamada gaarka ah ee milatariga soomaaliya oo ay weheliyiin weheliyeen saraakiil maraykan ah ay ku qaadeen deegaankaasi oo qiyaastii soddon iyo toddoba kilomitir galbeedka ka xiga magaalada muqdisho war qoraala oo ka soo baxay taliska maraykanka ee afrika ayaa lagu sheegay in duqayntaasi la fuliyey markii ciidamada wadajirka ah ay weerar kala kulmeen maleeshiyaadka al-shabaab wararka ayaa intaas ku daray in intii weerarka uu socday uu sidoo kale ku dhintay mid ka mid ah askarta soomaaliya laba kalena ay ku dhaawacmeen qoraalka ayaa lagu sheegay in ciidamadii maraykanka ee howlgalka ka qayb galay ay soo noqdeen iyagoo badqaba islamarkaana taliska maraykanka ee africom uu baaraya haddii ay jirto cid rayida oo weerarkaasi wax ku noqday kooxda falagada ee ka jirta dalka colombiya ee la yidhaahdo e l n ayaa waxay sii daysay lix qof oo ay afduubatay bishii hore lahaystayaashaas oo ay ku jireen saddex askari oo boliis ah askari ka tirsan ciidanka militariga iyo laba qadaraasle oo rayada ayaa la sii daayay maanta kuwaasi oo ku sugnaa gobolka ku yaala galbeedka ee la yidhaahdo joko iyadoo oo loo sii marayo guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta casa madaxweynaha colombiya ayaa waxa uu joojiyey wadahadaladii nabadeed ee lagula jiray kooxda e l n wax yar uun kadib markii uu xafiiska la wareegay bishii hore haatanna yeman saraakiil yemeniyiina ayaa sheegay in dagaal culus oo ka soconaya nawaaxiga magaalada xeebta ku taalla ee xudeyda iyadoo ciidamada dowladda oo garab iyo gaashaanba ka helaya isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyo uu isku dayayaan inay magaalada dekadda ah ee halbowlaha ah ay fallaagadaasi kala faramaroojiyaan saraakiisha waxa ay sheegeen in ugu yaraan toban qof oo rayid ah lagu dilay ku dhowaad labaatan kalena lagu dhaawacay dagaallo cusub oo halkaasi ka bilowday saraakiishu waxa ay intaas ku dareen in boqolaal rayid ah ay guryahooda ka barakaceen iyagoo ka cararaya dagaalkan qiiq madow ayaa hareeyey qaybo ka mid a magaalada
mareykanka ayaa wuxuu sheegay inuu garwaaqsaday in sacuudiga iyo imaraadku ay qaadayaan tallaabooyin ku filan si ay uga hortagaan burbur isagoo ku dhaca bulshada dalkaasi yemen halkaas oo duqeymaha isbahaysiga sacuudigu uu hogaaminayo ay ku dhiteen kumanaan rayada dhawaaqan ka soo yeeray maamulka trump arbacadii shalay ayaa waxaa jawaab u ahaa wakhti kama dambaysa oo kongareeska maraykanka uu dalbaday in maamulka uu soo caddeeyo in isbahaysigu uu qaaday tallaabooyin ku habboon si uu u yarayo dhimashada rayidka wariyaha dhinaca diblomaasiyadda uga soo warama v o a sendisein ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay xuseen barre aadan ha soo jeediyo dagaalka yemen ayaa ah mid weli socda waxaana sii kordhaya carada ka dhalanaysa khasaaraha soo gaaraya rayidka ee sii kordhaya maraykanka ayaa tan iyo labadii kun iyo afar iyo tobankii waxa uu taageersan yahay isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo oo dagaal kula jira kooxda xuuthiyiinta ee iiraan ay taageerto xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo oo cadaadis uu ka haysto dhinaca gudaha ayaa arbacadii shalay qoraal uu u diray kongareska waxa uu ku sheegay in sacuudiga iyo imaaraadku ay qaadayaan tallaabooyin la arki karo oo ku saabsan yaraynta tirada dhimashada rayidka hay-adda human rights watch ee u dooda xuquuqda aadamaha ayaa arrintan ku tilmaantay wax lala yaabo qaar ka mid a xubnaha kongareska maraykanka ayaa ku baaqaya in dowladda maraykanku ay soo afjarto kaalinta ay ku leedahay dagaalka yemen sida ay sheegayso tulsi gabbard oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga Yet today in Yemen, our military continues to wage this interventionist war alongside Saudi Arabia, unauthorized by Congress.
ilaa maanta militarigeennu waxay garab taagan yihiin sacuudiga tallaabadaas oo ah mid aanu koongareesku ansixin wuu dhammaaday xilligii ilinta yaxaaska la qubi jiray nagu filan intaasi maraykanku waa inuu joojiyaa taageerada sacuudiga waana inuu joojiyaa dagaalada faragelinta ah ee abuura burbur iyo dhimasho The U.S. must end its support for Saudi Arabia and stop waging interventionist wars that increase destruction, death, and suffering around the world.
laakiin xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka jim mattis ayaa difaacay duqaymaha diyaaradaha dagaalka ee isbahaysigu ka wadaan yemen On Yemen, we support our partner Saudi Arabia's sovereign right to self defense, and we recognize the end of the conflict requires a political solution.
yemen waxaynu ku taageernaa sacuudiga oo aannu saaxiib nahay waxaana ku garab taagannahay xaqa ay u leeyihiin inay qarannimadooda difaacdaan waannu ogsoonnahay in dhammaadka dagaalku uu u baahan yahay xal siyaasadeed wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan gaashaandhigga ee maraykanka waxay si dhow ula shaqeeyaan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u wakiilatay yemen With the UN Special Envoy Martin Griffiths in that regard.
mattis iyo bombeyo ayaa sheegay in maraykanka ay u kala shaqayn doono sacuudiga sidii loo yareyn lahaa khasaaraha soo gaadhaya rayidka oo ay ka mid tahay duqayntii loo geystay bas waday carruur yaryar oo ay ku dhinteen ugu yaraan afartan ka mid ah inkastoo khasaare baaxad leh uu rayidka soo gaadhay kumanaan qofna ay barakaceen haddana maamulka madaxweyne trump si la mid ah maamulkii ka horreeyey ee barack obama waxa uu taageersan yahay isbahaysiga umana eka in taageeradaasi ay joogsan doonto sida uu sheegayo charles smith oo ka tirsan jaamacadda towson I don't think that the um, there will be enough of an outcry uh, to to uma change malaynayo course.
in qaylada badan ay joojin doonto sida ay wax u socdaan waxaan u malaynayaa in maamulka trump marka la eego uu u xaglanayo sacuudiga ayna sii wadi doonaan taageerada sacuudiyiinta Given their alignment with Saudi Arabia, they're going to continue to uh, back the Saudis.
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegay in maraykanku uu si dhow ula shaqaynayo sacuudiga iyo isbahaysiga uu hogaamiyo si loo dhammeeyo dagaalka iyada oo la xoojinayo dadaalka ay qaramada midoobay ka wado nabadaynta yemen arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay burbureen wadahadalladii jeneva kadib markii xuutiyiintu ay sheegeen inay tegi kari waayeen magaaladaasi jenefa oo ay awoodi waayeen in ay safraan aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo jeedinayay warbixintii cindy stein oo v o eda u qaabilsan arrimaha ergeynta
waa tahay haatana waxaa dhegeystayaal ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya jaamac buule jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban oo aan maanta ku soo qaadayno faragelinta la sheegay in dowladda federaalka ah ay ku hayso maamul goboleedka galmudug arrintaasi ma dhabah mise waxaa jira cillad kale oo haysata dhinaca shaqada ee siyaasiyiinta galmudug waxaa dooda gaaban nagala qaybgalaya farxiye xasan cali oo loo yaqaan falfalos oo xildhibaanka ah maamul goboleedka galmudug sidoo kale waxaa dooda nagala qaybgalaya maxamed mire axmed oo isaguna ah xildhibaan galmudug dhammaantiinba ku soo dhowaada v o a waa ku dhowna aftigay waa ku salaam salaan qaaliya xildhibaankeyga sharafta leh waa ku dhownahay aniga iyo xildhibaanadayda sharafta leh oo qiimaha badan farxiyo falfalos ugu horreyn aan ku horeeyo xildhibaan maxamed mire axmed ma jirtaa faragelinta la sheegay in dowladda federaalka ah ay ku hayso eh, maamul goboleedka galmudug mise cillad gooni ah oo haysata ayaa jira maamulka oo uu la shaqayn la'ya bismillah alxamdulilah Eh, horta dhammaan waan idinkaga mahad celinayaa idaacadda maamulkeeda iyo shaqaalaheedaba wicitaanka iyo xiriirka ay noo soo sameeyeen Eh, arrinta galmudug waxay la dhismi laadahay oo la hagaagi laadahay Eh, faragelinta dowladda federaalka ay ku hayso aniga arrintaas ayaan qabaa sababtoo ah maamulada kale waxay ku dhismeen waxay dhismeen inta aan la dhisin dowladda federaalka sida puntland oo kale dhaqaale ahaan waa dhisantay siyaasad ahaan waa dhisantay dadkeedu way is ogol yihiin intaasna dowladda federaalka ma dhalan way ka horeysay ayadana bays u ahayd federaalka waayahay eh, xildhibaan Caqabadaha hadda dowla- aan- aan- aan dhamaysta caqabadaha galmudug ay la kulanta marka waxa waaye waa ka horeysay laakiin federaalka wuxuu caqabad ku noqday geedi socodka midnimada iyo horumarka galmudug waxaana arrintaas eh, arrintaasna waxay ka socotaa dowladda federaalka dadkoo dhanna waa ogyihiin waayahay eh, xildhibaan mire waan u imaanaynaa waan u imaanaynaa cadeymahaada ee aan siino eh, xildhibaan farxiye xasan cali xildhibaan falfalos ku soo dhowow waad maqlaysaa maxamed mire axmed bismillaahi raxmaani raxiim horta howlwadeenka v o a abtigay qaali oo jeclo xildhibaankayga sharafta leh waa salaama soomaalida meel kasta ay joogaan ay naga dhegaysanaya gaar ahaan reer galmudug waxaan leeyahay waa salaamatiin galab wanaagsan haddii aan xaqiiqda laga hadlina dhibaata imaanaya anigu waxaan aaminsanahay dowladda federaalka horjoogayaalkeeda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha in ay yihiin niman qaran in ay yihiin niman kusoo dadaalay galmudug inayna burburin xasan sheekhna guul allah ka siiyo ilaahayna waxaan ka baryaa inuu sumcadiisa iyo sharafta uu galmudug kasoo hooyo uu ku meel maro maalinta aakhiro waxaa caddayn u ah galmudug markaan isqabsanay ee aan dagaalanay ee si sharciga oo sharci darre ahayn oo asiga jooga asigay aan ku ridna madaxweynaha hadda talada haya xeef iyo xareed oo ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka ee abti horjoogu ahay guddigii wuxuu ku jiray wax ka ridaayay inay labadaas ninu qaldan yihiin weliba ay si sharciga u dhaceen ninka sharciga akrinayo abtigay kamid ahay annagoo saas u ridnay ee sharcigaas u marnay ee asiga oo wax ka qoray ee uu asiga fadhiyey ee labadaas nin ay si sharciga ku dhaceen dowladda federaalka wayna soo dhex gashay wuxuu ku jira abtigay niman dadkii la wacay ee tegay madaxtooyada ee madaxweynuhu ouna baryo u yihi waxaad subisan waa sifa sharciya laakiin anoo ku hadlaa inaan ahay oda dhaqameed soomaaliyeed maanta waxaan rabaa in madaxeyga waxaa lagu cafiyo lana joojiyo raallina adiga ahaatiin oo weliba raaligelin badan ka bixiyo abtigee leelfadhiyo ka ahay markhaatina wuxuu ka yahay federaalku inuu wax dhiso maan inuun wax dhiin waayahay farxiya aad baad u mahadsan tahay aan abtigaa siino marka xildhibaan eh, maxamed mire axmed bismillaahi xildhibaanadeeda horta waa soo dhaweynayaa waana mahadsan tahay waxaa xaqiiq ah oo aan eh, ku jirin shaki in faragelinta galmudug ay ku hayso dowladda federaalka ay u hagaagi la-dahay dib u heshiisiintii iyo dowladnimadii galmudug ayay daliil u tahay sababtoo ah galmudug borses waxay gashay markii xasan sheikh meeshuu xasan sheikh hortare madaxweyne xasan sheikh wuxuu ahaa aas-aasihii iyo dhammaystirihii maamulada dowlad goboleedyada oo ay ugu dambeysay hirshabelle iyo galmudug waa uga mahad celinaynaa madaxweyne sharaf badan uu ahaa waxbuu dhisay laakiin kadib inay dhaqaaqda galmudug waxaa hor istaagay dowladda federaalka hadda jirta waxayna ku hor istaagtay broseyskii heshiiskii jabuuti madaxweyne farmaajo asagaa dhamaystira dhusmareeb uu yimid haddana barnaamijku wuxuu ka socon la-yahay madaxtooyada soomaaliya marka haddii dowladda federaalka ay faragelin joogtaa ku hayso ma dhismayso galmudug broseyskii iyo heshiiskii la dhamaystirana wuxuu ka dhaqaaqi la-yahay galmudug xildhibaan maxamed dhaqaaqi la-yahay dowladda federaalka xildhibaan maxamed eh, uga dhaqaaqi la-yahay oo daliil u ah ah, maxaa daliil u ah waxaa daliil u ah waa waxaaba la- la- lagu guuleysan la-yahay in la dhiso xukuumaddii in broseyska heshiiska hore loo socdo caqabadna waxaa ku ah oo aada og tahay oo markhaati ka tahay guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkii galmudug waxay si toosa ula safteen ra-iisul wasaaraha iyo iyo madaxweynaha ee ee ee federaalka waxayna caqabad ku noqdeen ay diideen in heshiiskii iyo broseyskii iyo dhisitaankii golaha wasiirada ay hor istaagaan ilaa haddana ay amar ka qaataan dowladda federaalka waaya aan xildhibaan farxiyo falfaloo siino waad maqlaysaa eh, maxamed mire axmed wuxuu yidhi xildhibaanku dowladda federaalka hortaagan tusaalooyinna wuu soo qaatay markhaatina wuu kaa dhigtay adigana markaagii bismillaahi raxmaan raxiim horta waxa uu haye aniga abtigay waxaan leeyahay wuxuu asiga ogyo ujeeda iska indhatira waxuu qof walba oo baarlamaan galmudug ka noqotana maalinta qiyaamo waa la weydiina waxay suubisay annagu markaan dhuuso dadka dhuuso mareebtigaan ku jiray dadka wax inay hagaagaan rabaan ku jira xildhibaanana ka ah xildhibaanada waxaan ahay albur iyo galareeri kasoo jeedo dad badan oo kumanaanana dadkaygana waxaan suurtagalayn inaan u qaado waa diiday galmudug hadda markaan joogno dowladda federaalka oon cadaado joogno dowladda federaalkaas boqol iyo konton kun oo dollar oo annaga baarlamaanka ay leeyihiin oo loogu talagalay inaan ku shaqayno labaatan iyo toddoba bilood ma aanan qaadan waana noola diiday waxa oo soo qaadana waa madaxweyne xeef markhaati oo kale xildhibaanadaanahay guriyaan deganahay nololaan u baahannahay waa shaqaynaa lacagteeda boqol iyo kontonka dowladda federaalka xataa waa la isqabsada ma dhihina maalin kasta boqol iyo kontonka dollar bil kasta way shubaan waxaa kii soo hortay annaga waxaana la yidhaha galmudug aniga ceel buuran hadda kasoo jeedaa for example aadma ka noqon karo puntland xildhibaan hirshabellana kama noqon kari maamulka meeshaan ku dartaan ka noqon karaa waxaa hadda caqabada keenay oo dagaalka keenay puntlandna waxay ku jirtaa maamulka galmudug kilinka shanaadaa waxuu ku jiraa maamulka galmudug hirshabella waxay ku jirtaa maamulka galmudug waxaana nahay maamulaha wax isku darsanayn galmudugna waxaa xildhibaan ka noqon kara amba wasiir ka noqon kara dadka u dhasha deegaanka galmudug Waaya.
inaan deegaanka galmudug meel ku lahayn deganayn waxaa loogu dara xildhibaanadii way fadhiyaan dadka dadkii galmudug wax ku lahay ee deegaan ahaan u lahay Waaya.
ee xildhibaanadii lagu Waaya, soo waaya.
socdaada ku jirana waxaa loo diiday inay ka qayb noqdaan xildhibaanada laga soo aasaasay iyo samareeb Waad mahadsan tahay.
way keentay in galmudug kala tagto la kala tago sawirkaas waxaan leeyahay yaan qaban la xogxogan Xildhibaan- intaasoo cadaynaanayna shaqan u baahanaa xildhibaan falfalos waad mahadsan tahay Eh, xildhibaan maxamed mire axmed waad maqlaysaa gebagabadii baan soo gaarnay xildhibaanadana waxay tiri
horta xildhibaanadeedu waa mahadsan tahay waxaan weydiinayaa su-aal ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka cali gacal casir wuxuu deegaanada galmudug ka maqan yahay toddobaatan iyo saddex casho oo uusan imaan sharcigana wuxuu qabaa afartan iyo shan casho wixii ka badan hadduu maqnaado inuu xilkiisa ku weynaayo yaa ku haya xamar ma galmudug waa ku haysa mise dowladda federaalka ku haysa sidoo kale maxamed xaashi carabey waa madaxweyne ku-xigeenkii galmudug wuxuu hadda ku sugan yahay deegaanka caabud waa ku sugan yahay magaalo madaxdii waa dhuusamareeb waxay ka shaqeeyaanna waa dowlad goboleedka galmudug ay mas-uuliyadda u hayaan ma ay dhuusamareeb yimaadaan wixii qaldan hadday qaldan yihiin wax ka saxaan ay dadkii kala hagaan ilan madax ayakaawe midna xamar inuu ka taliyo oo dowladda federaalka ku hayso midna inta xamar ka yimaado caawid waa marka laba maalmood joogo inuu ku noqdo meesha la yidhaahdo xamar arrintaas waa faragelin cad oo dowladda federaalka ay nagu hayso Eh, Dowladda xildhibaan federaalka waxaan usoo jeedinaynaa waxaan usoo jeedinaynaa oo aan ka codsanaynaa si maamulkan galmudug oo hadda dib u heshiisiin iyo midnimo qaatay inay garab istaagaan waad mahadsan tahay halkaas halkaasaan ku joojinaynaa madaxdooda inay ku shaqayso dhuusamareeb oo yimaadaan codsigaasaan ku joojinaynaa Eh, xil- ha maya s- soo dhow su-aashiis su-aashiisana ka jawaab gebagabadii waa baanaan ka joognay shaqaha haye abtigay waxaan leeyahay waa xildhibaan galmudug aniga asiga waa isla shaqayna xareed sideetan iyo toddoba cisho wuxuu ka maqnay baarlamaanka galmudug sharciguna wuxuu qabaa afartan iyo shan cisho asaa ila tuuray sow maanta inta shir guddoomiye u noqdo guddoomiyaha baarlamaanka xali gacal uu xil uga qaadi karaa askaadaa ku tiri haddii lasoo celshaa lagu arkaa adaa tiri xareed wou dhacay guddoomiye baarlamaan ma noqon karo sideetan iyo toddoba cisho maqaya soo maanta kuu shir guddoonshay sowsa maanta cali gacal casir uga qaadi karaa midda kale waxaan rabaa tiga inuu sheego maamul galmudug la yidhaa iyo waxaa laysku daray maamul la yidhaa sunna wal jameeca waa dagaalnay waa kala baxnay cadaadaan tagnay dowladda federaalkaa nagu dhex jirta waa nagula maqnay waraan sugaynay in jawaab la wada keeno dad dagaashanaan aynu maamulka isku darteen ku dagaalay saa u ridi kartiin ma waxu ka ti- sunna wal jameeca u ka yimid galmudug oo ka yimid konton iyo afar xildhibaana cadaado fariisatay cadaadaan joognaa weli aan ogolnahay waan waan laakiin waxaa wax rida maamullo isku darsoomay Waaya.
raallina iska Waaya.
istagaalna waad ogtahay Waaya.
waana isuguma keendara galmudug iyo waxaana sun wal xildhibaanad falfalos waad mahadsan tahay Eh, xildhibaan maxamed mire iyo xildhibaan farxiye xasan cali labadiina waa idiin mahad celinaya aada umahadsantahay thank you dhegaystayaal xubinteenni dooda gaaban maanta oo aanu ku soo qaadanaynay faragelinta la sheegay in dowladda federaalka ah ay ku hayso maamul goboleedka galmudug madhaba mise cillad gooni ah oo galmudug haysata ayaa jirta oo ay igala qaybgalayeen xildhibaan farxiye cali xasan oo loo yaqaan falfalos iyo xildhibaan maxamed mire axmed waa nagay intaas tan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiise leh
jaamac abuulla jaamac ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaya haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdi weli waa waryaheena ku sugan magaalada london waxaa la soo jeedinayaa caashi ibraahim adan
ku soo dhowaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan london waxaana la soo jeedinaya aniga oo ah cashe ibraahim oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington caashahay waxaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa warbixin dheer oo uu qoray wargeyska the guardian ee ka soo baxa magaalada tan london oo ka hadlay howlgal ay ciidamo maraykana hogaaminayaan oo lagu weeraray guri uu deganaa allaha u naxariista ee madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cabdilla cismaan wargeyska ayaa waxa uu ku sheegay weerarkaasi inuu ka dhashay xogo khaldan oo la bixiyey ka hor inta weerarkaasi aanu dhicin wargeyska ayaa qoray in ciidamo wadajir ah oo baadi goobaya maleeshiya islaamiyiin ah ay xoog ku jabiyeen guri u deganaa hogaamiye si weyn loo qadariyo islamarkaana isla goobta ka xireen saddex wiil oo dhallinyaro ah ciidamada isugu jira maraykanka iyo soomaalida ee howlgalka fuliyey kana fuliyey guriga madaxweynihii hore ee soomaaliya aadan cadde islamarkaana ka kaxaystay dhallinyarada waxa ay u eg tahay inay haysteen xogo marin habaabineed sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya wargeysku waxa uu leeyahay ciidamo soomaaliyeed oo ay weheliyaan ugu yaraan hal nin oo ajnabi ah ayaa jebiyey oo galay guriga aadan cabdille cismaan oo ahaa hogaamiye wadani ah iyo madaxweynihii hore oo geeriyooday sannadkii labada kun iyo toddobada kuna geeriyooday magaalada jannaale oo boqol kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaalada muqdisho jimcihii aynu soo dhaafnay xubno ka tirsan qoyska madaxweynihii hore ayaa u sheegay wargeyska the guardian inay si weyn uga argagaxeen howlgalkan lagu raadsanayo maleeshiyaadka islaamiyiinta ah dhacdadan ayaa abuuraysa walaac laga qabo howlgallada noocan oo kale ah ee lagula dagaalamaya xag jirka qaaradda afrika sanadkii hore waxaa dalka nigeria lagu dilay ciidamo maraykan ah oo ay ka dhalatay carab fara badan iyo su-aalo la xiriira lacagaha ku baxa howlgallada ciidamada maraykanka ee afrika wargeyska ayaa sheegay in saddexda dhallinyarada ah ee laga kaxaystay guriga weerarku ka dhacay ay da-doodu u dhexayso shan iyo toban ilaa iyo labaatan jir ilaa iyo haddana aan la ogeyn halka ay ku sugan yihiin wargeyska ayaa caashoy waxaa kaloo uu ka hadlay in ciidamadan ay weerar u geysteen beer uu lahaa madaxweynihii hore aadan cadde oo soomaaliya soo hogaaminayey intii u dhexaysay sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii noqdayna madaxweynihii ugu horreeya ee soomaaliya soo mara xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa raaligelin u gudbiyey qoyska madaxweynihii hore ee lagu weeraray gurigooda wargeyska ayaa qoray in mid ka mid ah sirdoonka soomaalida oo ku lug lahaa howlgalkan ka dhacay goob ay ku xoog badan yihiin al-shabaab uu sheegay in xog qaldan la helay intii howlgalku uu socday iyo ka hor inta howlgalku aanu dhicin kana dhicin guriga madaxweynihii hore maraykankuma aanay garanayn goobtan waxaana ay aamineen xog khaldan oo la siiyey oo laga aruuriyey dad mararka qaarkood aan ka run sheegaynin waxaa jira sababo la xiriira saamaynta qabiilka sidaasi waxaa laga soo xigtay ninkan ka tirsan sirdoonka soomaalida wargeysku waxa uu leeyahay caasha si kasta oo ay ahaataba waxaa jira ilo kale oo laga helay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo lagu sheegay in goobta la beegsanaya aysan ahayn guriga madaxweynihii hore howlgalkanna uu ahaa mid ay qaadeen ciidanka soomaalida oo talooyin helay ciidanka ayaa daba socday sida wargeysku uu qorayo xubno ka tirsan al-shabaab oo u baxsaday jihada uu ku yaallo guriga madaxweynihii hore hase yeeshee ciidanka ayaa si aan ku talagalahayn howlgalka uga fuliyey guriga oo ay qoyskani ku noolaayeen wargeysku waxa uu qoray in ra-iisul wasaare khayre uu u sheegay qoyska madaxweynihii hore in baaritaano lagu samaynayo dhacdadan islamarkaana la sii dayn doono saddexda dhallinyarada ah ee guriga laga afduubay nin sirdoonka maraykanka ka tirsan oo wargeysku uu soo xiganayay ayaa isna laga soo xigtay mararka qaarkood khaladaadka dhaca waxaa sabab u ah xogaha ay bixinayaan dadka deegaanka ay howlgalladu ka dhacaan wargeyska ayaa soo xiganayay major carl west oo ah afhayeen u hadlay ciidanka maraykanka ee africom waxa uu sheegay in ciidanka maraykanka shaqadooda ay ku kooban tahay in la talin iyo kaalmasiin ay siiyaan ciidamada soomaaliya si ay u wiiqaan howlgallada al-shabaab iyadoo afartii sebteembarna uu dhacay howlgal lagu baacsanayay maleeshiyada al-shabaab wargeyska ayaa ka hadlay in howlgalkan uu hoosta ka xariiqayo dhibaatooyinka siyaasadeed iyo kuwa bulsho xilliyada ay howlgalladu dhacayaan howlgalkan lagu qaaday guriga ninkan caanka ah iyo dhallinyarada la xiray waxa ay taageero siin kartaa maleeshiyada al-shabaab sida laga soo xigtay dadka khubarada ah horey waxaa u jiray dacwado ka dhan ah in mararka qaarkood ay howlgallada noocaan ahi waxyaalo ka soo gaarto dadka rayidka ah sida laga soo xigtay dhaqan cismaan oo ka mid ah qoyska la weeraray waxaa ciidamada hogaaminayey nin cad oo dheer oo ku hadlaya luqadda ingiliishka dadka goobjoogayaasha ah ayaa iyaguna sheegay in ninkani uu ku amray ciidanka soomaalida in ay guriga baaraan markii ay xoogga ku galeen sucaad cabdulaahi oo la dhalatay laba ka mid ah wiilasha la xiray ayaa sheegtay in guriga ay ku dhex dhuunteen markii ay maqleen dhawaqa weyn oo lagu soo jebiyey albaabka guriga waxay sheegtay inay wateen toosh oo ay amreen in dhammaan dhulka la jiifto kadibna ay qolalka ka soo xireen saddexdii wiil sucaad ayaa sheegtay in xataa loo diiday inay is asturaan sidoo kalena waxa ay indhaha ka xidheen awowgood oo qaba cudurka sokorta intaas ayaan toddobaadkana ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo si wada jir ay idinla socodsiinayeen anigoo ah ridwaan xaaji oo ku sugan london iyo caashe ibraahin oo ku sugan washington inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
waad mahadsantihiin ridwaan xaaji cabdiweli iyo caashi ibraahim aadan ay kuwaasi ahaayeen oo soo jeedinayo wargeysada haatana bal aan idiin soo qabanno heestaan ku dhigeedu yahay cashar waxaa ku luqaynaysa fanaanada nimco yaasin
san maaye ee caadilkiina uumaan caawimaad ka sugaya codka macaan ee nimco yaasiin iyo heestai cashir waxa ay u dambaysay dhegaystayaal idaacadda iyadii fiidnimo tan iyo kulantadeennana waa ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah jaamac buula jaamac dhammaan baahda v o a oo idin leh ismaqal dambe oo xiise leh casharoobi oo codkiisa qurad ku casharoobi jiray